halkani waa e w r dventstwal redio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska uu inoo soo jeedinaya heegan kadib waxaa inoo raacaya cashar inaga imaanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedin doona sulaymaan labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheer heese daabacsan oo aynu idiin soo xulnay kuwaasoo aynu filayno inaad ka heli doontaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lehow waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenna si habboon u dhegaysataan haddii aad wax su'aalaha qabto ama aad haysid wax tale ama tusaale fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u gudagelin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan barnaamijkeena nolosha qoyska waa mid muhiim ah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa gabdhaha dhallinyarada ah qaybta koowaad waxaana inoo soo jeedinayaa hegan ee dhegeysi wanaagsan
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qaayaha lahow ku soo dhowaada barnaamijkeennii nolosha qoyska waxaan halkaa idinka sii wadi doonaa taxanaheennii ahaa tiin eg geel miyad weliga istiri allow hadday carruurtaada ku baran lahaayeen waxaad doonaysid inaad bartid carruurta si fudud ayay wax u bartaan haddii wakhtiga hore lagu soo barbaariyo farxad waxaa jira waxyaalo carruurta ka farxiya waxaa ka mid ah dabaasha baaskiisha la kaxeeyo u akhrinta bugaagta sheekooyinka ama dhagaxa hoobaabka leh ee ay carruurtu ku carcararaan ficiladan iyaga ah carruurta farxad ayay ku dhalisaa carruurta waxay jecel yihiin inay waxyaalahan sameeyaan marba marka ka dambaysa maadaama ay wax la yaab leh u eg tahay carruurtu xitaa waxay farxad dhab ah ka helaan shaqaynta marka ay farxad ka helaan qabashada ficil waxay jecel yihiin inay mar labaad ina caawiyaan mustaqbalka mar kasta oo si farxad leh inoogu shaqeeyaan dabeecadda caawimaadda ee faa'iidada leh ayaa loo xoojiyey xitaa canuga saddex jirka ah waxa uu farxad ka helayaa marka uu kuwo kale wax u samaynayo khaasatan haddii loo qoslo oo lagu yidhaahdo waad mahadsan tahay waxaad u dirsan kartaa inuu kabo kaaga soo saaro sariirta hoosteeda ama weel kaaga soo qaado miiska raashinka waxaynu garanaynaa waxyaalo badan oo ay carruurtu ku farxaan inay sameeyaan weydiiso inuu ku sameeyo markuu samaynayo ugu mahadnaq marka ay sidan tahay ma baranayno oo qura sida wax loo sameeyo laakiin farxad ayuu ka helayaa sida loo sameeyo si fudud ayuu wax u bartaa dareenkan la dareemeeyo farxadda ayaa ah xitaa waxa dadka waaweyn ku caawiya inay aada u shaqeeyaan ka soo qaad in haweeney ay ninkeeda cunto wanaagsan u karisay haddii uu uga mahadnaqo wixii ay samaysay waxay isku dayeysaa inay mar labaad samayso carruurtana waa sidaa oo kale markii ay farxad iyo dherganaan ka helaan wixii ay inoo qabteen si wanaagsan ayay u baranayaan sida loo shaqeeyo xitaa haddii aanay u samayn sida aynu inaga u samayno laakiin ammaan ayay ku helayaan inay sidaa sameeyaan hab kale oo wanaagsan oo wax lagu barto ayaa wax waxaa uu yahay ku-dayashada marka ay hooyadu ka shaqaynayso beerta oo ay falayso canuguna waxa uu soo qaadanayaa ul oo waxa uu iska dhigayaa isagana mid wax falaya isaga oo ku dayanaya iyada canuga laba jidhka ah waxa uu xidhanayaa kabaha aabbihiis oo isku dayaya inuu ku socdo maxawacay waxa uu arkay isaga oo gashanaya isaga ayuu ku dayanayaa gabadha lix jidhka ah waxay doonaysay inay kariso shuurada maxaa yeelay waxay aragtay hooyadeeda oo karinaysa marar badan waxaana jeceshahay inay sidaa samayso haddii hooyada iyo aabbuhu sameeyaan waxa saxa ah carruurtana way ka baranayaan iyaga oo markaasi ku dayanaya waxay ku dayanayaan sida aynu u soconno u hadalno waxayna isticmaalayaan ereyada aynu isticmaalno way dhegaysanayaan islamarkaasi aynu la hadlayno deriska ha ahaado hadal qabow mid murun mid saaxiibtinimo ama mid isdacayadayn ku salaysan sidii aynu ku dhaqannay ayay ku dhaqmayaan markii ay is khilaafaan kuwa ay la cayaarayaan haddii ay maqlaan innaga oo been sheegayna way inagu dayanayaan markii ay u suurta gasho haddii aynu nahay kuwa caro badan iyagana waxay isku dayayaan inay dabeecad ku daydaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qaayaha leho waxaa intaa inoogu eg barnaamijkeennii nolosha qoyska waxaan filayaa inaad si abbaanu dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aal ah oo ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com
Thank you. banjoogaw baadiyoobay noqotay dalkayga lahayaa algacay baniinteeda inuu muux muuqdaay Oh,
waxaan filayaa inaad ku maqsuudeen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inaga imaanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay daa'uud iyo abaartii waxaana inoo soo jeedinaya sulaymaan ee dhegaysi wacaan
oo wakhtigii daawuud abaar baa dhacday intii saddex sannadood ah oo sanadkaba sannad ka dambeeyo markaasaa daawuud rabbiga baryey rabbiguna wuxuu yidhi tanu waxay ku timid saa'ool iyo reerkiisa dhiigga qaba maxaa yeelay wuxuu laayay reer gibcoon markaasaa boqorkii reer gibcoon ku yidhi oo ku yidhi haddaba reer gibcoon ma ay ahayn reer binu israa'iil laakiinse waxay ahaayeen dad ka hadhay reer aamuur oo reer binu israa'iilna way u dhaarteen iyaga oo saa'ool baa wuxuu damcay inuu laayo iyaga qiiradii uu u qabay reer binu israa'iil iyo reer yahuuda aawadeed oo daawuud wuxuu reer gibcoon ku yidhi war maxaan idiin sameeyaa oo maxaan kafaargud u bixiyaa si aad dhaxalka rabbiga ugu ducaysaan oo reer gibcoonna waxay ku yidhaahdeen annaga iyo saa'ool iyo reerkiisa waxaana dhex yaala maa xaal ku eg lacag iyo dahab oo aanana dooni mayno inaannu reer binu israa'iil nin ka dilno markaasuu ku yidhi haddaba wixii aad tidhaahdaan waan idiin samaynayaa iyana waxay boqorkii ku yidhaahdeen ninkiina baabi'iyey oo ku fikiray in nala laayo oo aanan dhex deganaan wadankii reer binu israa'iil oo dhan ha naloo keeno toddoba nin oo wiilashiisa ah oo rabbiga ayaannu ugu daldalaynaa gibacdii saa'ool kii rabbigu doortay laakiinse boqorkii wuu badbaadiyey mefibooshet oo ahaa ina yonatan ina saa'ool maxaa yeelay dhaartii rabbiga ayaa u dhaxaysay daawuud iyo yonatan ina saa'ool laakiinse boqorkii wuxuu soo qabtay labadii wiil ee risfaah ina acya oo ay u dhashay saa'ool kuwaasoo ahaa armoni iyo mefiboshet iyo shantii wiil ee mikaal ina saa'ool oo ay u dhashay idri'eel ina baarsiley kii reer mexolaat oo wuxuu u gacangeliyey reer gibcoon oo buurtay ku daldaleen rabbiga hortiisa oo toddobadoodiiba way wada dhinteen oo waxaana la dilay xilligii beergoyska maalmaha ugu horeeya marka shaciirta la gooyo markaasaa risfaah oo ahayd inaaya ayaa soo qaadatay dhar joonyad ah oo waxay ku guuglatay dhagaxa halkaasna waxay joogtay wakhtigii beergoyska iyo ilaa roob cirka ka soo daatay oo maalintiina uma ay ogolaan in haadka hawadu ku dego habeenkiina waxay ka dhowri jirtay dugaagga duurka oo waxaa daa'uud loo soo sheegay wixii ay samaysay risfaah inaaya oo ahayd saa'ool naagtiisii addoon tahay oo daa'uud intuu tegay ayuu lafihii saa'ool iyo lafihii wiilkiisii yonatan ka soo qaaday dadkii reer yaabeesh gilcaad oo ka xaday jidkii bejan kaasoo ah meeshii ay reer falastiin ku deldeleen iyaga maalintii ay reer falastiin saa'ool ku dileen gilboca oo halkaasuu ka soo qaaday lafihii saa'ool iyo lafihii wiilkiisii yonatan oo waxaa lasoo ururiyey kuwii la deldelay lafahoodii oo lafihii saa'ool iyo lafihii wiilkiisii yonatan waxaa lagu aasay dalka reer benyamin meel ku taala oo la yidhaahdo saylac oo waxaa la geliyey qabrigii aabbihii sqiish oo waxaa la sameeyey kulli wixii boqorku ku amray oo dhan oo taas dabadeedna ilaah baa dalkii loo baryey oo haddana reer falastiin waxay la dirareen reer banu israa'iil markaasaa daawuud dhaadhacay isaga iyo addoommadiisii la socdayba oo waxay la dirireen reer falastiin laakiinse daawuud wuu taaggabay oo yeshbi benoob oo ka mid ahaa wiilashii reefaa oo miisaanka warankiisu ahaa saddex boqol oo sheqil oo naxaas ah seef cusubna dhexda ugu xidhnayd ayaa damcay inuu daa'uud dilo laakiinse daa'uud waxaa caawiyey abishaay oo ay suuriyaad dhashay oo intuu kii reer falastiin wax ku dhuftay ayuu dilay markaasaa daa'uud raggiisii dhaar u mareen oo ku yidhaahdeen adigu mar dambe dagaal noola bixi maysid yaadan laambadda reer binu israa'iil bakhtiine
laanta soomaaliga ee codka rajada waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska oo ay weheliyaan barnaamijyo isugu jira caafimaad heeso nolosha qoyska iyo aqoon koraarsi casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gogweynaynaa barnaamijyadeena maanta halka aad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka kororsato barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga nolosha fadlan inala soo xidhiidh ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lehow meel kasta aad joogtaan intaa mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.
ogahay iyo dahayba ma ogtahay hogariiba caashabu bakalaaba inuu dhiibu cakuye lasamogdo ma ogtahay badu inay mad ogaay biyo tahay mamogtaay hodariiba caashabu batalaala inuu dhiigu lasogobto mogtaay beerka saaro mogtaay inan sidaa banjoogcaw hadiyoobay moogtaay baara bogoshoon boolyoobay moogtaay